barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
dubar wanaagsan dhegeystayaal waa maalin isniinaha labaatanka bisha janaayo sanadka laba kun iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada laascaanood ka bilaabay howlo iskaa wax u qabso ah oo ay ku caawinayaan dadka danyarta ah wallaahi arrimihii ugu naxdinta badnaa ee aannu aragnay waxaa ka mid ahaa wiil yar oo hooyo soomaaliyeed ku haysato xaafad ka mid ah xaafadaha hooyadaas waxay noo sheegtay inaynan lix caana maalba wiilkaa yar caana siin iyaduna aynan wax shaqa a haysan
waxaa kaloo aynu idiin haynaa dhallinyaro soomaali ah oo magaalada kambaale ka furay xafiis lagu wacyigeliyo bulshada soomaalida ah ee degan dalka yuganda
waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan kaalmihii heesa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
kumanaan qof oo ah kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda lahaanshaha hubka oo ay ku jiraan kooxo xubno ka ah maleeshiyaad hubaysan ayaa qorshaynaya inay maanta oo isniina isku soo bax ballaaran ku qabtaan caasimadda gobolka virginia si ay u muujiyaan diidmadooda soo jeedinta xeerar cusub oo lagu xakamaynayo hubka ammaanka ayaa aada loo adkeeyey agagaarka xarumaha dowladda ee magaalada richmond sharci dejiyaasha xisbiga dimuqraadiga ah oo dhowaan ku guuleystay aqlabiyadda labada aqal ee baarlamaanka gobolka virginia ayaa meelmarinta sharci adag oo lagu xakamaynayo hubka ka dhigtay mid xudun u ah waxqabadkooda aqalka sare ee gobolka virginia ayaa khamiistii lasoo dhaafay waxa uu ansixiyey sharci qasab ka dhigaya in la hubiyo taariikhda qofka iibsanaya nooc kasta oo hub ah iyagoo sidoo kale xadiday in hubka gacanta la iibsan karo oo qura bishiiba hal mar aqalka sare ayaa sidoo kale ansixiyey sharci lagu soo celinayo awoodda dowladda hoose ay kaga mamnuuci karto hubka dhismayaasha dowladda iyo goobaha kale kooxda naasiyiinta cusub maleeshiyaad hubaysan iyo kuwa u dooda xuquuqda lahaanshaha hubka ayaa ballan qaaday inay maanta isku soo bax ballaaran ku qaban doonaan caasimadda gobolka taasi oo ah banaanbax ay sanadkiiba mar qabtaan banaanbaxa maanta qorshaysan ayaa dib u soo celinaya xusuusta iskusoo bax rabshado watay oo ka dhacay magaalada charlesville ee gobolka virginia sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii kaasi oo lagu dilay haweeney ayna ku dhaawacmeen in ka badan soddon qof markii nin ka tirsan kooxaha aaminsan sarreynta caddaanka oo gaarigiisa jiirsiiyey dad ka soo horjeeday banaanbaxaasi fayrus cusub oo ka dilaacay dalka shiinaha ayaa kusii baahaya magaalooyin hor leh sida ay maanta sheegeen mas-uuliyiinta dalka shiinaha iyadoo ay saddex jibaarantay tirada dadka uu ku dhacay islamarkaana qofkii saddexaad uu dhintay guddiga caafimaadka degmada daksin ee magaalada caasimadda ah ee beijing ayaa sheegay in ay xaqiijiyeen laba kiis oo cusub oo viruskan ah halka guddiga caafimaadka ee gobolka guandong ay xaqiijiyeen hal kiis magaalada shenzen kiisaskan ayaa ah kuwii ugu horreeyey ee lagu arko meel ka baxsan magaalada bartamaha ku taala ee wuhan halkaasi oo ah meeshii ugu horreysay ee fayruskan uu ka dilaacay guddiga caafimaadka ee wuhan ayaa sheegay in boqol iyo soddon iyo lix qof oo kiisas dad uu ku dhacay cudurka oo foreynka ah oo uu sababay fayruskan lagu arkay magaalada dhammaadkii toddobaadkii tegey taasi oo dheeri ku ah lixdan iyo laba kiis oo horey loo ogaa guddiga ayaa sidoo kale sheegay in qofkii saddexaad oo fayruskan uu ku dhacay uu u dhintay sabtidii tiradan ayaa ka dhigaysa guud ahaan kiisaska la xaqiijiyey ee dadka uu ku dhacay fayruskan ee dunida oo dhan laba boqol oo qof taasi oo hoosta ka xariiqaysa caqabadaha ay wajahayaan mas-uuliyiinta caafimaad ee ay kula tacaalayaan fiditaanka fayruskan
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal qaar ka mid a dhallinyarada wax ka barta dugsiyada dhexe iyo sare ee magaalada laascaanood ayaa xaafadaha magaaladaasi ka bilaabay howlo samafal ah oo ay ku caawinayaan qoysaska danyarta ah warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariim olol
dhalinyaradan ayaa waxay ka kooban yihiin shan iyo toban waxayna soo qaybiyeen kooxo iyagoo taga xaafadaha kala duwan ay ka kooban tahay magaalada laascaanood waxayna dadweynaha magaalada laascaanood u sheegaan inay jiraan dad aan iyagu dab shidanin oo aan gacanta waxba ku haynin qaar ka mida dhallinyaradan aan la kulannay ayaa waxay ka warramayaan qaabka ay u shaqeeyaan cabdiweli axmed sanbalooshe waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi hormuudka u ah anagoo ka mid ah xaafadaha jaamalaayo ee bishacas markii ugu horreysay hawshan waxaan ugu kaliftay markii aannu aragnay hooyooyin iyo caruuro macnaha aan dhowr ilaa afar caanamaal ama shan caanamaal waxba karsan sidaynu wada ogsoonnahay dadka soomaalida ah darisku iskama warhayaan inta badan anagu anagoo dhallinyaro ah oo shantaa shan iyo tobanka xubnood ka mid ah ayaa isxilqaanay oo ardaydaas aanu ka midnahay jaamacadaha iskuullada sekatariyada maxadada ay dhigtaan qaar hawshaas ilaahay subxaana wa tacaala waana waafajiyey waxaanu marnay xaafado fara badan xaafadaha waanu ku gargaraacnaa oo waxaanu u sheegnaa in dadka tabaalaysan ee dariska ay soo caawiyaan caawintan iyo isku tagana dhallinyar ahaan samayseen intee in leeg baad wadeen hadda walaalow waxaanu wadnay ilaa muddo saddex sana adeer waanu wadnay hawshaa caawinta ah markii ay lix bilood ka soo wareegto baanu haddana dib u cusboonaysiinaa lixdii biloodba waxaanu u kala badhnaa xaafadaha marba qayb baanu u shaqaynaa oo qaybtii horeaana caawinay iyaga hadday qofkii hal doolar keena ama shan doolar keena beriiska baastada qof waliba wuxuu awoodo qof iyo timirti baanu uga ururinaa ka warranayn dadka sidaad uga dhaadhicisaan bal iga warran horta waynuga adkaatay oo dadkii waaweynaa hooyooyinkii waynala yaabeenba barnaamijkan iyo maskaxda markaanu keennay in qofkii baasta laga qaado beriis laga qaado sufur baasta sufur beriisa sufur sunkara marka laga qaado waxayna barnaamijkan sidee u wadi kartaa amase inagu hirgeli karaa markii hore caqabado badan baa nagu horimi laakiin alxamdulilah markii dambe hooyooyinkiiaba nala shaqeeyo nala fahmay markaanu dadkii soo tusnay haddeer shan xubnood oo hooyooyinaaba nagu jira oo haddeer markaa ay sanadkiiba intaan la gaadhin ayayna soo garaacaan oo dhaan hawshii maxaa u joojiseen oo dadkii dhibaataysnaa waxba ugu ururin weydeen bal ka warran waxyaabahaas ama aad aragteen dhibaatada bulshada dhexdeeda ka jirta markaad guriguri u booqateen oo kale bal nooga war wallaahi arrimihii ugu naxdinta badnaa ee aanu aragnay waxaa ka mid ahaa wiil yaro oo hooyo soomaaliyeed ku haysato xaafad ka mid a xaafadaha hooyadaas waxay noo sheegtay inaynan lix caana maalba wiilka ayr caana siin iyaduna aynan wax shaqa a haysan sidoo kale dhallinyarada barnaamijkani wadda waxaa ka mid ah cabdixaafid garad cabdilaahi cabdixaafid ayaa sharaxaya muhiimadda ay leedahay ka dhalinyarahaan inay bulshada dhex maraan sidii loo caawin lahaa dadka danyartaan iyagu gacanta waxba ku haynin dhallinyar ahaanna ay ku dhiirigelinayaan bulshada qaybaheeda kala duwan
muhiimadda ay leedahay horta waa muhiimad aada u ballaaran sidayn tilmaamnayna arrinka waa arrin samafala oo khayri ah qof kastana way u furan tahay oo waayeela ama dhallinyara ama hooyooyina annagoo markaa taa ka duulanaa cid kasta waa ku dhiirigelinay faa'iidada ay leedahay wanaagga ay ka helayaan khayrka iyo barwaaqada aakhira yaalla iyo ajarka ay ka helayaan saa darteed waxay keentay markaa bulshadii inay nala fahanto waa gartay sidee baad shaqada ugu qaybisaan maadaama aad tahay dhallinyarada ayna hormuudka waa qaabka ugu qaybisaa inay dhallinyaradaasi xaafadaha tagaan oo ay dadka ka soo qaadaan cunooyinka hayaan oo ay dadka aan waxba haysanin ay siiyaan saddex qaybood baan u qaybinaa oo mid shana gruub kastana uu gelayo xaafad ka mid ah halkaas ka mida uu gelayo islamarkaana ay ka soo qaadayaan wax alaala waxay maaragtay walaalahood ku caawinayaan cunto iyo wax kastaba ha noqotay bal ka waran muhiimadda ay idiin leedahay idinka wallaahi runtii cabdikariinow muhiimad aada u weyn bay leedahay dee waad garan kartaa muhiimadda ay noo leedahay annagoo weliba dhalinyaro ah oo aan dee maaragtay dad aan xafiis haysan hay-ad ahayn yacnii wax buurana gacanta ku hayn oo maaragtay hantiya ama maala dhallinyaradan ayaa waxay yihiin kuwo tusaale wanaagsan oo ah dhallinyarada qaybaheeda kala duwan waxayna sheegeen inay sii ballaadhin doonaan si bulshada ay u caawiyaan iyagoona sheegay inay doonayaan in lagu daydo bulshadana nolosheeda wax laga bedelo sidii loo caawin lahaa dadka hayntoodu ay yar tahay iyo qoysaska iyagoo aan gacanta waxba ku haynin waxayna sheegeen sheekooyin kala duwan inay kala kulmaan bulshada ayaan inay jiraan dad iyagoo aan waxba cunin dhowr maalmood cabdikariin olol v o a magaalada laascanood aada ayuu mahadsan yahay cabdikariim olol oo warbixintaasi laascaanood nooga soo diray markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecina heesta suleeqa ayaa idinku soo maqan iyo fanaanka xuseen shire suleeqa heeskaasi intaasi aynu ku dhaafno waxaa ku luuqeynayay xuseen shire waxaad ku dhegeysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta koox dhallinyaro ah oo ka baxay jaamacado ku yaala dalka uganda ayaa magaalada kambaala ee xarunta dalkaasi ka sameeyey xarun lagu wacyigeliyo dhallinyarada soomaalida khadar maxamuud xareed oo dhowaan booqda dalka uganda ayaa warbixintan ka diyaariyey dhallinyaradan oo ah kuwa si iskooda isku xilqaamay ayaa arrimaha ay ka qabtaan magaalada kambala waxaa ka mid ah wacyigelinta arrimaha horumarka bulshada soomaaliyeed iyo dhiirigelinta qoraalka iyo akhriska iyagoo dhallinyaradan markaa ay qabtaan kulamada aqoon isweydaarsiga iyo cilmi baarista ay qoraalada ay ka soo saaraan ay la wadaagaan qeybaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo bulshada soomaaliyeed luqmaan yaasiin geelle oo ah gudoomiyaha xaruntan ay dhallinyarada soomaaliyeed ay ka hirgeliyeen magaalada kambala ayaa iga sheekeynaya ujeedadii ay markii hore ay u aas-aaseen xaruntan magacaygu waa luqmaan yaasiin geelle waxaan ahay gudoomiyaha chamber of smile writers amarugta qorayaasha soomaaliyeed oo ah institution ka dhisan kambala uganda waxaan u asaasnay institutionkan inaan ku dhiirigelino akhriska qoraalka cilmi baarista iyo doodaha aqoonta ku dhisan waxaan asaasnay bishii saddexaad ee ilaa haddana waxaanuu qabsoomay wax aada u fiican marka loo eego qorshooyinkaan dejinay sanadkii ee dhammaaday si gaara marka waxyaabahaad qabataan maxaa ka mid ah waxyaabahan qabanno waxaa ka mid ah inaan samayno qoraallo ku salaysan aqoon oo ah cilmi baarisyo aan daabacno sida maxaa la dhahaa research papers academic articles waxaan sameynaa oo kale publication sida opinion articles oo kale waxaan kaloo sameynaa governance briefs waxaan kaloo leenahay qeybo bug akhrisaan leenahay oo walaashii faahfaahin doonto oo akhriska iyo lagu dhiirigelis dadku akhris fiican ay u sameeyaan because qofkan waxba akhrinayna qoraalkiisuna ma wanaagsanaanayo waxaan kaloo leenahay madallo cilmiyeysan oo looga doodo arrimaha ka taagan wadanka iyo afrikaba marka badanaa intaas aan u badanahay waxaan arkayay idinkoo wax ka qoraya soomaaliyada aada u baahan tihiin oo kaleeta marka taasoo kale haddii aada sharaxdo maxaad ka wadeen okay so waxaan bilownay cambaign la dhaho e the somalia we want mise soomaaliyada aan rabno soomaaliyada aan u qalanno marka soomaaliyada aan rabno actual waxaan isku afgarnay inaysan ahayn soomaaliyada maanta aan arkayno marka si taas aan u samayno wax kasta waxay ka bilowdaan horta inaan ogaano waxaan rabno hadda waxaan soo sameynaynaa policy framework qeexaya soomaaliyada aan rabno horta mise maxay u eg tahay marka waxaa jira bilaas aan ka fiirinayno mise tiirar aan is leenahay soomaaliyada aan rabno way ku taagan tahay sida inaan helno dhaqaale maxaa la dhahaa dhammaanteen baahiyadeena ee ka jawaabi kara inaan haysano nabadgelyo inaan haysano maxaa la dhahaa waxbarasho ee prestigious universitieska adduunka ka jira sida turkiga iyo hindiya iyo maraykanka oo kale aan ka heli karno waxaa kamid oo kale inaan heli karno ideolojiyeed mise mabda ku salaysan soomaalinimo inaan nahay dad soomaaliyada aan rabno laftigeeda aaminsan waxaa kaloo kamid inaan nahay dad ku nool dimuqraadiyad ee maxaa la dhahaa dhammaanteen aan ku dareemi karno nabadgelyo iyo weliba maamul wanaag arrimaha ay sidoo kale ay qabtaan dhallinyaradan waxaa ka mid ah in si wadajir ah loo wada akhriyo hal buug kadibna ay dhallinyaradu gorofeeyaan si ay uga wada faa'iidaystaan muna jaamac warsame oo iyadu ka mid ah dhallinyarada ayaa sharaxaysa sida ay arrintaasi u qabtaan magacayga waa muna jaamac warsame waxaan ka mid nahay jambarka somaal ritriska jambarku siduu u sheegay gudoomiyuhu waxyaabaha aan qabana waxaa kamid ah barnaamij ah maxaan ku dhahay taabilo ah oo ah book review barnaamijkaas wuxuu ku saabsan yahay in aan buug soo akhrino muddo bil ah bishaas markay dhimaato inaan isku nimaano oo aan ka wada hadlano wixii buugaas uu ku saabsanaa marka barnaamijkaas fursad wuxuu siiyaa dhalinyarada kuwii akhriyay iyo kuwii aan akhrinba marka qaybtood waxaa kasoo qaybgala dad aan ka warqabin oo kaleeto iyo sidkadiisa u yimaada nala wadaagaana maxaan ku dhahtaa sheeg waxay ka istifiideen oo ah buuga iyagoon akhrin in ay heleen buuga wuxuu ka koobnaa inay ka faa'iidaystaan maxaa idinku kalifay inaad arrintaas samaysaan waxaan u kalifay ko waxa weeye markuu rabo in maxaan ku dhahtaa isheeg bulsho meesha meel gaarto waxa ugu horeeya waxa way xoog saareen waxa way wax akhriska iyo qoraalka wayna kor u qaadeen wacyigelintooda mar walba wacyigelintu ay kor ay sarreyso oo mar walba bulsho ay meel sare gaari karto marka taasaana u kaliftay gabdhaha ma kasoo qayb galaan sidee ayay uga soo qayb galaan gabdhuhu waa kasoo qayb galaan waxayna ka yihiin xubno firfircoon anigaa tusaale nool u ah oo taagan sidoo kaleeto ii sheegay barnaamijku marka laga soo tago gabdhaha wiilasha gabdhahababa siman yihiinba haddii sometimes aad fiirisid marka barnaamijyadaan qabanayno oo bilaha ah tirada gabdhaha waxaa laga yaabaa sometimes inay ka bantan wiilasha taasi waxa ay tusaale u tahay in maxaan ku dhahtaa ii sheegay cid walba barnaamijku u furan yahay ayna uu ka qadqoli karo qofka walba oo dhalinyaro ah oo soomaali ah wiila gabarkuu doona ha ahaado
yaa idinka taageera barnaamijkan walaahi barnaamijkan waa iska wax u qabso waa dad dhalinyaro ah oo ii sheegay fikradda la yimaaday cid maanta aan oran karno cid baana taageertay ma jirto laakiin barnaamijku waa barnaamij anagu aan u qaadanay qalab u qaadanay oo aan rabno inaan tamarteenna aan ku bixino oo wax walba uu naga mudan yahay ama uu naga rabo aan rabno inaan u gelino waxay doonta ha ahaato intay doonta aan ugu qaadato ujeedada aad ka leedihiin maxay tahay ujeedada aan ka leyna ko waxa weeye in aan kor u qaadno wacyigelinta bulshada inaan dadka tusno muhiimadda ay leedahay waxbarashadu muhiimadda ay leedahay wax akhrisku muhiimadda ay leedahay qoraalku intaba taasaa number one noo ah annaga magaalada kambala ee caasimada dalka uganda ayaa ka mid a magaalooyinka bariga afrika ee sanadihii lasoo dhaafay soo kabcayay dhanka dhaqaale iyadoo sidoo kale tirada soomaalida ku nool magaaladani ay aada u soo kordhaysay khadar maxamuud xareed v o a nairobi waa tahay qadar aada buu u mahadsan yahay haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha cabdiqaadir maxamed samakaab ayaa noo soo jeedinaya
aan ku bilowne horyaalka waddanka ingiriiska kulanka ugu weyn ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa iyadoo isaga hor yimaadeen kooxaha liverpool iyo manchester united kulankan ayaa waxaa si weyn looga daawanaya caalamka iyadoo sidoo kalena uu ahaa mid taageerayaal fara badan ay soo buux dhaafiyeen garoonka anfield ee ay ku ciyaarto kooxda liverpool laakiin ciyaarta ayaa waxa ay ku soo dhammaatay labii eber oo ay guusha ku raacday kooxda liverpool oo sanadkan ku jirta mid ka mid a wakhtiyadeedii ugu wanaagsanaa ee soo mara taariikhda waxaana liverpool hadda ay muujisay siday u tahay kooxda ku guulaysan karta horyaalka ingiriiska waxayna leeyihiin afar iyo lixdan dhibcood iyagoo ciyaaray labaiyo labaatan kulan waxaa ku soo xigta kooxda manchester city oo haysata siddeed iyo afartan dhibcood waxaana manchester city ay ciyaartay saddex iyo labaatan ciyaarood laakiin kooxda leister ayaa hoos u sii socota iyadoo haatan leh shan iyo afartan dhibcood chelsea oo afraad ku jirtana waxa ay leedahay soddon iyo sagaal dhibcood kooxda liverpool iyo tababaraheeda georgian clob ayaa muujinaya inay yihiin tartamayaasha dhabta ah ee horyaalka iyadoo dadka ciyaaraha saadaaliyana ay sheegayaan in sanadkan liverpool ay u badan tahay in ay horyaalka ugu guulaysan karto wax ka badan boqol dhibcood dhinaca kalena weeraryahanka kooxda manchester united marcos rashford ayaa la caddeeyey in garoomada uu ka maqnaan doono laba bilood iyadoo sidoo kalena ay dhici karto in ilaa iyo saddex bil uu maqnaado rashford ayaa waxaa soo gaaray dhaawac lafdhabarta ah iyadoo la shaaciyey in jab uu soo gaaray waxaana hadda kooxdiisa ay la dhibtoon doontaa sidii ay u buuxin lahayd booskiisa tababare solshana dhaleecayn ayaa kaga imaanaysa qaabka uu u safa ciyaartooydiisa isagoo aan haysan rashford in uu fariisiiyo manson greenwood ayay sheegayaan falanqeeyaasha ciyaaraha inay ahayd mid ka mid ah qaladyadii uu galay kulankii liverpool iyo manchester unitedna waxaa si weyn awood u lahayd kooxda liverpool dhinaca iyo horyaalka talyaanigana kooxda yuventus ayaa sii dheeraysatay hoggaanka horyaalka talyaaniga waxaana ku soo xigta inter milan oo iyadu barbaro hal iyo hal ah la gashay kooxda leca yuventus ayaa labiiyo hal kaga badisay kooxda barma waxayna u suuragelisay in ay keensato koob iyo konton dhibcood ay ku hogaamiso horyaalka halka inter milan barbarihii soo gaaray uu hoos u sii dejiyey waxaa kaalinta saddexaad ee horyaalka talyaaniga ku jirta kooxda lazio oo haysata shan iyo afartan dhibcood romana waxa ay ku jirtaa kaalinta afraad oo siddeed iyo afartan dhibcood ayay leedahay dhinaca iyo horyaalka laligana kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda valencia ay la ciyaartay kooxda real mayorka waxaana valencia looga badiyey afar iyo hal valencia waxaa calaamadda casaanka ah ka qaatay laacibkooda brejo real batisna waxa ay saddexii eber ku garaacday real sociedad vilarealna waxaa labiiyo hal oga badisay kooxda sbanyol atlatic balbow hal iyo hal ayay la gashay saltafigo barcelonana hal iyo eber dirqi ah ayay kaga badiyeen kooxda garanada oo qof uu calaamadda casaanka ah ka qaatay haddii aynu ku noqonno dhinacaas iyo talyaaniga kooxda ac milan ayaa guul gaartay iyadoo saddex iyo laba uga badisay kooxda udaneza kooxda kale ee bresiana saddex iyo laba iyo laba ayay la gashay kooxda cagliary bolonyo hal iyo hal ayay la gashay verona genowana roma ayaa saddex iyo hal uga badisay haddii aynu eegno dhinaca iyo tenniskana gabadha shan iyo toban jirka ah ee coco gowof ayaa waxa ay garaacday gabadha kale ee venus williams iyadoo ku garaacday tartanka tenniska ee australia open goof ayaa mar kale garaacaysa islamarkaana dibadda uga saaraysa tartanka venus williams oo ka mida gabdhaha ugu guulaha badan dhinaca tenniska waxaana loo tiriyaa inay tahay mid ka mida gabdhihii labaatankii sano ee lasoo dhaafay si weyn uga dhex muuqday tartamada tenniska gabadha shan iyo toban jirka ah ayaa venus sanadkii hore ku garaacday tartanka wembeldon open ee ka socday dalka ingiriiska waxaana hadda ay mar kale ku garaacaysaa isla tartanka australia open oo ka mid ah tartamada ugu waaweyn ee tenniska laakiin sanadkan tartanka waxaa ka qaybgalaya oo loo saadaalinayaa gabdhaha kale ah serena williams iyo noame osake oo u kala dhashay dalalka jabaan iyo maraykanka inay yihiin kuwa ugu xooga badan ee ka qaybgalaya tartanka iyadoo gabadha difaacanaysana osake ay guul gaartay sidoo kalena serena ay guul gaartay wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
waa tahay intaasaynu ku dhaafno xubintii cayaaraha markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecinaa waxaa idinku soo maqan heesta baydhabo iyo fanaaniinta axmed zaki iyo nasteexindho
heestaasi baydhabo fanaaniinta axmed zaki iyo nasteexa indho waxay gebagaba u tahay idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen axmed cali sheikh iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
wagabarya